habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen jimco ah bisha setembar ee sannadka kana waa shan iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qarax ismiidaamin ah oo lala eegtay goob ay ku sugnaayeen madaxda galmudug waxaan mar kale idii caddaynaya alxamdulilah rabbialcaalamiin dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmo dagaalkana wuu soconayaa waana laga guulaysanayaa waxaan ugu bashaaranaya ummadda soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray khawaarijta waxay ahayd wixii ugu dambeeyey oo rafasho ah oo xagxagasho ah oo ay isku dayayeen
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan isbeddelka soomaaliya ay ku samaysay istaraatiijiyadda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
hirshabeelle gobolka hiiraan eegna degmada maxaas dadkaas waxay mudahiin runtii aad iyo aad waxay mudahiin waxgaar ah maxaa yeelay waa dadkii cidna caawinayna shabaab in nala darir karo oo shabaab laga adkaan karo waa dadkii yacni xaqiijiyi wa dagaalka qabiilka iyo deegaanada dadka deganna muhiimu u yahay dagaalka kaas in lagu laabto waa laisku wada afgartay
qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeen caawa iyo dunida balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada galmudug iyo askar kale ayaa la sheegay inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen weerar qarax gaari loo adeegsaday oo qof isa soo miidaamiyey uu ku beegsaday tuulada laas gacmey oo u dhexaysa deegaanada bacaadweyn iyo wisil ee gobolka mudug qaraxa ayaa ahaa mid xooggan waxaana lagu weeraray goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha galmudug saraakiil ka tirsan qeybaha ciidamada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sida ay v o a u sheegeen dad ku sugan halka uu qaraxa ka dhacay weerarka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay sheegeen ilawareedyo lagu kalsoon yahay taliyaha ciidamada daraawiishta ee galmudug jenaraal maxamed nuur cali gadaar ayaa v o a u xaqiijiyey geerida ciidamo ka tirsan askarta madaxtooyada galmudug iyo dhaawaca kuwa kale taliya gadaar ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha galmudug xildhibaan cabdi qaydiid iyo xildhibaan dhabancad iyo mas-uuliyiin ku sugnayd deegaanka laasgacamey ay bad qabaan balse ay jiraan dhaawaci ka dhashay burburka qaraxa faahfaahinta iyo waraysiyo ku saabsanba arrintaasi waxaad ku dhegeysan doontaan qeybaha dhexe ee idaacaddeenna qaramada midoobey ayaa jimcada maanta ah sheegtay in dowladda morocco ay dhowaan gargaar weydiisan doonto caalamka si looga caawiyo inay dib uga soo kabato dhulgariirka ba-an ee ay ku dhinteen in ka badan saddex kun oo qof islamarkaana burburiyey qaar ka mid a kaabayaasha deegaanka iyo tobannaan kun oo guri madaxa gargaarka ee qaramada midoobey martin griffiths ayaa warfidyaanka magaalada geneva ugu sheegay inay filayaan in dowladda morocco ay codsiga gargaarka ah maanta ama berito usoo gudbiso martin ayaa sidoo kale sheegay inay diyaar ula yihiin morocco taageero gargaar iyo wada shaqeyn isagoo intaa raaciyay in wejiga labaad uu yahay sidii kuwa badbaaday loo gaarsiin lahaa gargaar cunto dawo iyo guryo ay ku hoydaan dhinaca kale morocco ayaa ogolaatay inay usoo gurmadaan kooxaha samata bixinta ee ka socda dalalka sbain britain imaaraadka carabta iyo qatar tan iyo jimcadii lasoo dhaafay markaasoo uu dhacay dhulgariirka cabirkiisu yahay lix dhibic sideed laakiin waxay iska diiday inay usoo gurmadaan dalal kale oo ay ku jiraan maraykanka faransa iyo qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe lama oga sababta morocco ay ugu gacan saertay gurmadka dalalkaasi fallagada xuutiyiinta ee iiraan ay taageerto ee yeman ka dagaalanta ayaa jimcada maanta ah sheegay inay rajeynayaan inay ka gudbaan caqabadaha ku horgudban dadaalada lagu doonayo in la gaaro xabad joojin dhammaystiran laguna soo afjaro colaadda khasaaraha badan dhalisay ee siddeedda sano ka socota dalkaasi yeman wafdiga xuutiyiinta oo wadahadal aan horey loo arag magaalada riyaad kula yeelanaya mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa goor dambe oo xalay ah u duulay magaalada riyaad oo ay ku tageen booqashadoodii ugu horreysay oo si cad loo shaaciyo tan iyo markii uu qarxay dagaalka ay kula jiraan isbahaysiga militariga ee sacuudiga uu hogaamiyo colaadda ka socota yeman oo ay ku dhinteen boqolaal kun oo ruux islamarkaana sababtay mid ka mid a dhibaatooyinkii bini-aadinimo ee ugu xumaa ee dalkaasi uu wajaho ayaa bilaabatay laba kun shan iyo tobankii markaas oo sacuudiga uu howlgal militari ku farageliyey kadib markii xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimadda ee sanca hogaamiyaha siyaasadda ee xuutiyiinta maxamed cali al xuuti ayaa hadal uu ku soo qoray bartiisa twitterka ee hore aan rahdee bartiisa x ee horey twitterka loo dhihi jiray ayaa sheegay inay rajeynayaan inay dhacdo dood dhab ah oo labada dhinac ay dan ugu jirto lagana gudbo caqabadaha jira isagoo intaa raaciyey in go-aanka ay leeyihiin xuutiyiinta wadahadallada ayaa imaanaya iyadoo bishii abriil wafdi ka socda sacuudiga oo uu hogaaminayo safiirka dalkaasi u jooga yeman maxamed al jabaar uu booqasho ku tegay sanca halkaas oo uu kulan kula yeeshay madaxa siyaasadda ee xuutiyiinta mahdi cali mashaad dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiid wanaagsan mar kale aan ku bilowne baabuur uu waday qof isa soo miidaamiyey ayaa xalay lala beegsaday tuulada laasgacmey oo u dhexeysa deegaanada wisil iyo bacaadweyn ee gobolka mudug dad ku sugan wisil ayaa v o a u sheegay in qaraxa uu ahaa mid xooggan goobta la weeraray waxaa ku sugan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor saraakiil ka tirsan qeybaha ciidamada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq weerarka oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo xubno ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka laas gacmey ee gobolka mudug halka oo dhowaan ciidamada dowladda federaalka daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay fariisin ka samaysteen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in aysan jirin waxyeella ka soo gaartay weerarkii laas gacmey waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto ummadda soomaaliyeed inay tahay wax kama jiraan weerarkii fulonimada ahaa doqonnimada ahaa qawaaristu soo qaadeen inaan waxba nagu gaarin waa caafimaad qabnaa aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnayn goobaha hore ee dagaalka waxaan mar kale idiin caddaynaya alxamdulilah rabbi alcaalamiin dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay dagaalkana wuu soconayaa waana laga guulaysanayaa waxaan ugu bashaaranaya ummadda soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray khawaariijta waxay ahayd wixii ugu dambeeyey oo rafasho ah oo xagxagasho ah oo ay isku dayayeen bay ahayd khawaarijta wax ay sameeyeen waxaan rabaa inaan idiin sheego saddex toddobaad ka badanna furmaha hore dagaalkaan ku sugnayn haddana waa ku sugnaanayna insha allah guushana waa xaqiijinaynaa biidni illahi tacaala dabargo iyo khawaarijtana waa la joogaa dacaayadda iyo waxyaabaha ay fidinayaan cadow kasta oo ama hadla ama wax shirqoola ama wax sameeya wuu fashilmay wuuna fashilmaya insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiiqo ayaa v o a uga warbixiyey khasaaraha weerarka iyo sida uu ku dhacay weerarka
wallaahi meeshaas weerar muusan ahayn wuxuu ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxaa oo ay ugu tala galeen inay ku soo maaragta ku dhuftaan goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta dowladda labada heer oo ugu horreeya madaxweynaha galmudug gaarigaasna khasaarihii iyo hadafka ay ka lahaayeen kama aanay gaarin ilaahay mahaddiis inkasta oo dhalinyaro runtii kamida ciidamada amniga ay halkaa ku dhinteen laakiin mas-uuliyiinta halkaa waa ka badbaadeen waxaana dhihi karnaa waa weerar fulaynimo ah oo runtii muujinaya awood yari iyo inay dhammaatay awooddii maaragtay ay ku weerari jireen goobaha marka waana caadadood inay saan sameeyaan marka ilaa baa ka badbaadiyey dadkii meesha ku sugnaa xaalkuna waa degan yahay ciidamaduna halkii bay joogaan walaalow meeshaasi waxay ahayd meel saldhig ciidan oo runtii wakti la deganaa oo lasoo weerara maahan saad ogtaaba hadda goordha waa la galay wax walbaa dhici kara baaritaanana socda waxaa laga yaabaa xataa gaadiidkaasi inuu gaadiid runtii meel ku xaraysnaayo noqon karaa maadaama ciidamadu goordha u gaareen halkaas waana furin dagaal oo dee wax walbaa laga filan karaa mar haddii ay tahay meel dagaal ka socda wax walbaa waa suurtagal marka ciidamada ammaanka ayaan u daynaynaa baaritaanka iyo sababaha iyo waxyaalahaas laakiin keliya waxaan xaqiijin karnaa in iskudaygaasi fashilmay ouna noqday mid runtii insha allahu cashar laga qaadan doono dibna looga foojignaan doono xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka senator baybiid iyo xildhibaan dhaban caas iyo mas-uuliyiinta kale sidee wax u gaareen
ma jiraan haba yaraatee wax dhibaato ah oo soo gaara runtii dee meel qarax ka dhacay waa dareemi kartaayo dee waa iska saxmad iyo buuq iyo waxyaala noocaasi way dhici karaan laakiin ma jiraan haba yaraatee wax dhaawac oo gaara soo gaaray dabcan mas-uuliyiinta qaara guryo ay ku jireen ayaa xoogaa burbureed soo gaaray iyagana wax saas kuma gaarin waa laga yaabaa inay jiraan mas-uuliyiinta qaar oo ay xagatimo iyo waxyaalo yareero oo maaragtay meeshaas gurigaas dumay ka soo gaargaaro waa jiraan laakiin haba yaraatee dhaawac maanta aan sheegi karno dhihi karno waa dhaawac ma jiraan alxamdulilah haddana weli waxay ku sugan yihiin goobihii qofshuu ka dhacay insha allahu dhiirigelin ayayna noqon doontaa hawshaan inkastoo khasaaraha weerarka lagu sheegay dhimashada saddex askari iyo dhaawaca tiro intaa ka badan oo ay ku jiraan xildhibaan cabdi qiibdiid iyo xildhibaan dhaban cad haddana labada xildhibaan ayaa dhaawacooda la sheegay in uu fudud yahay maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxayna sheegeen inay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
haddana deegaanka ceer la helay ee gobolka galgaduud ayaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in uu dagaal xoogan uu halkaasi ku dhex marayo maleeshiyada ururka al-shabaab iyo ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo dhowaan deegaankaasi qabsaday dagaalka ayaa bilowday markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka waxaa hadda qadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin saaq ee cabdiwaaxid ma y maqlaysaa
cabdiqaadir samakaab si weyn baa kuu maqlaa waxaad marka hore faahfaahin naga siisaa dagaalka hadda socda cabdiwaaxid ma y maqlaysaa
haddaan si fiican ku maqlaa cabdiqaadir cabdiwaaxidow waxaad marka hore faahfaahin naga siisaa dagaalka hadda socda
cabdiqaadir samarkaad aada mahadsan tahay sidaad mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug jidka jidka wasaaradda warfaafinta v o a waxaa sinsiisan ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka oo dhawaan qabsaday deegaanka ceel la helay ayaa weerar casarliiqiya waxaa ku qaaday maleeshiya ka tirsan shabaab dagaalka ayaa la sheegay in wax aada u xoogan kaa oo mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac dhinacyadii kala gaaray wasiirka amniga iyo wasiirka warfaafinta labaduba waxay ii xaqiijiyeen in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanku ay dib uga gurteen deegaanka ceel la helay islamarkaana dagaalku uu barbar socday qaymo ciidamada dawladda lagu barakaarayay marka dagaalka wuxuu ahaa dagaal aada u xoogan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ay v o a u xaqiijiyeen
e waa gartay bal haddii aad tilmaan ama faahfaahin ka bixiso deegaanka ceel la helay e dhankuu kaga yaalaa gobolka mudug aan idhaahda gobolka galgaduud halkeese uu dhow yahay
deegaanka ceel la helay waxa uu qiyaas ahaan konton kilomitr ku dhawaad u jiraa xarunta caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb waa deegaan u dhexeeya magaalooyinka ama degmooyinka ceelbuur iyo dhuusamareeb waa deegaan marka ay noqoto dhinaca dagaalka strategic ku ahaa qabsashada degmada ceelbuur iyo deegaanada galhareere ceel garas iyo deegaano kale oo maleeshiyada al-shabaab ay muddooyinkii dambe maamulayeen waa deegaan muhiimad gaara uleh marka ay noqoto dhinaca dagaalka ciidamada wada jira ee iskaabaya galmudug daraawiishta galmudug kuwa dowladda iyo dadka deegaanka oo dagaalkaa qayb ka wada ahaa marka dhowaan ayay ahayd marka ciidamada wada jira ay qabsadeen maleeshiyada al-shabaab inkastoo qabsashadoodu aysan ka dhicin wax dagaala haddana gelinkii dambe ee galabta ayaa waxa uu noqonayaa dagaalka ceel la helay ee maleeshiyada al-shabaab kusoo qaadeen mid aada u xooganaa oo ilo kala duwan ay xaqiijinayaan in dagaalka uu sababay khasaare baaxad leh
maxay khasaare ah oo ay ku sheegeen madaxdii aada la xiriirtay oo ka tirsan galmudug halkeese hadda la kala joogaa oo deegaanka ayaa ku sugan
haddii aan ku hormaro dhinaca deegaanka mas-uuliyiinta galmudug jidka amniga iyo mas-uuliyiin kaleba waxay ii xaqiijiyeen iyo saraakiil ciidan in ciidamada wada jira ay deegaanka dib ugu baxeen deegaankuna aysan jirin cid ilaa iyo hadda gacanta ku haysa shabaabkuna aysan u suurto gelin in ay qabsadaan oo ay deegaanka negi ku ahaadaan waa sida mas-uuliyiinta ay ii xaqiijiyeen markay noqoto khasaaraha wasiirka amniga maxamuud aadan gaboobey waxa uu ii sheegay in khasaaraha dib ay uga soo uga soo sheegi doonaan warbaahinta sida ay wax uga dhaceen deegaanka ee la helay iyo haddii ay jiraan dhibaatooyin kale oo baaxad leh oo dagaalku uu sababay maadaama dagaalku uu barbar socdo dukhaymo dhinaca cirka ah
e dadkii deegaanka ama deganaa deegaanka ceel la hele e ma ka qaxeen waa sidee xaalka deegaanka dadkii hore uga sugnaase ma dad tiro badan ay ahaayeen mise deegaan hore looga guurayay ayuu ahaa
markii ciidamada wada jira ay ku wajahnaayeen deegaanka ceel la helay ayaa maleeshiyada al-shabaab waxa ay sida mas-uuliyiinta galmudug ay la xaqiijiyeen dadka deegaanku ay ku amreen in deegaanka ay ka baxaan maadaama guluf colaadeed uu ku wajahan yahay ciidamada waxa ay tegeen deegaanka oo cidlo ah oo aysan jirin cid joogtay maalmaha ay ku sugnaayeenna dad teelteel ah oo iyagu ilaashanayay hantidooda ayaa dib ugu soo laabtay cabdiqaadir ma jirin dad deegaan ah oo magaalada hadda deganaa oo ku noolaa magaalada horay ayay shabaabka uga barakiciyeen
aada umahadsan tahay cabdiwaaxid kaasi waxa uu ahaa waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq oo nooga warramayay dagaal ka socda deegaanka ceel la hele ee gobolka galgaduud kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya kuwa galmudug oo dhinac ah iyo kooxda al-shabaab khasaarahana idaacadeheena dambe ayaad ku maqli doontaan haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa bedeshay xeeladii dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab in la bedelo xeeladda dagaalka ayaa waxay ka dambeysay kadib weerarkii lix iyo labaatankii bishii hore al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda ee tuulada coosweyne weerarka ayaa waxa uu sabab u noqday in ciidamada dowladda ay dib uga soo gurtaan deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka haddaba waa maxay xeeladda cusub ee dowladda ay ku dagaalgalayso ma laga yaabaa in wax badan ay iska beddelaan sida hadda uu dagaalka ku socdo toddobaadkii hore magaalada maxaas waxaa shir kula qaatay madaxweynaha soomaaliya xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo isugu jira dadka ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo galgaduud in meel laga qabsaday al-shabaab haddana dib looga baxo maxay u dhimin kartaa kalsoonida dadka deegaanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan waxaan ku faaqidaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadkan waxaa ugu marti ah xildhibaanad faa'iise maxamed jayte oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya kuna sugan magaalada maxaas korneel nuur xasan guutaale guddoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyo cismaan barre maxamed guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle kana mid ah siyaasiyiinta deegaanka marka hore barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo ku saabsan arrimaha dagaalka al-shabaab ee gobolada dhexe waxaan hadalka siinayaa xildhibaanad faa'iisa
aniga ciidan oo beeleed oo mushaar loo qoraayo horta kama warqabo cidda sheegtaa weydiinay laakiin dagaalka inay beeluhu muhiim u yihiin horena waa loo tijaabiyey haddana waa la ogyahay dagaalkuna isagoo meel fiican maraayo waagi hore madaxweynaha waa waxaana lagu waday dadka dagaalka hiiraanu ka bilowday dadka deegaankaa waday dowladduna waa garab taagnayd in waa laga leexiyey waddadii waagaasoo waxaa la yidhi dadka qaara waxay iska isu sheegeenay dheheen qabiilka iyo abaabulka iyo looma baahna wixiina hadda waa la arko waa lasoo tijaabiyey inay soconaynin dagaalka qabiilka iyo deegaanada dadka deganna muhiimu u yahay dagaalka taas in lagu laabto waa laisku wada afgartay shacabka iyo dowladda iyo dadka dagaalkaan danaynayo dhanna waa ogyihiin inay sax tahay laakiin meel maleeshiyaad lacag lagu siiyaa laleeyahay aniga ma ogi
waa mahadsan tahay xildhibaan faa'iisa haye cismaan barre guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle bal xeeladda cusub ee la leeyahay waxaa isbeddel lagu sameeyey qaabkii dagaalka ee lagu wajahaya al-shabaab iyo aragtidaada
marka nimankan argagixisada ah waa niman maxay aheeda jabhada waa niman aada iyo aada muxuu ahaay dalkan iyo dadkan muddo dheer maskaxda ka qabsaday waxaa muhiima marka in la helo dad dad u dhashay deegaanka oo deegaanka ayaga ka xanuunsanaya oo dhulka yani sigaar u leh oo runtii hirshabeelle ama gobolka hiiraan dagaalkan uu ka bilaawday wixii waxtarka weyn sameeyey waxay ahaayeen macaawislayda doorkooda iyo muhiimadda ay leedahayna waa la arkay meel ay macaawisley qabsatay oo argagixis laga saaray yiri ka baxeen ma jirto argagixisadana waxa keliya waxay ka baqaan waxaa weeye waa dadkaas macaawisley runteeda marka waxay leeyihin ciidamadii dowladda haddii maasha qabtaan waxay leeyihin xeryahooda u laabanayaan laakiin dadka shacabka ma laabanayaan marka aniga fikirka anka waxay tahay waa xeelad uwaasan xeeladaas
guddoomiye waa mahadsan tahay waxaan markiisa siinayaa corneel nuur xasan guutaale guddoomiyaha degmada ceelbuur bal waa dhegaysanaysay labada xubnood ee kaa horeeyey iyo aragtidooda bal adiga dhankaada sidaa u aragto qorshuhu marba heeruu soo maray laakiin waxaad moodaa heerkii ugu wanaagsanay in mar dhexal la haleelay haddana maaragtay la dabciyey oo sababo ay yimaadeen sida macnaha dad ku sheekeeyeen in xoogaa abaabuladaas beelaha dib kale looga baqay anigu hadda cid dib aan uga baqaynaa jirna ma arag laakiin xoogaa yar isbedela way jireen rumahaantii ciidamada deegaanku waxay u ahaayeen ciidanka xoogga dalka ayay u ahaayeen miinabaar iyo iyo iyo intelligency iyo wax walba ayay u ahaayeen meel kasta oo ciidamada deegaanku galaana ciidanka xoogga dalku waxaa u ahaay awoodii iyaga lagu xoojinaayo ayuu ahaa waa la bedelayo ciidamada xoogga dalka ayaa maaragtay rubahaantii markii dambe awoodda lahaa hadde ciidamada adeerow dee ciidamada rag badanaa hogaamiya oo ninba nuuc yahay ciidamada laftirkooda muhiimadda waxay ku ahayd in loo soo xolo dadka diidda dagaalka loo dira in la soo xolo anigaan kula hadlaya aniga waxaa kamid ahaa raggii waxa qabtay cadow ka saaray wodxa ka tegey dac qabtay ninka la yidhaahdo haddana ceelbuur qabtay intaas jeexayaan kamid ahay laba sargaalaa wadatay ciidanka oo laba korneyla caydruus iyo ismaaciil cabdimaalik labada korneyl waxaa la dhihi karaa dadkii waxay ahaayeelaa la dhihi karaa dadkii geesinimada soomaaliya lagu tilmaami jiray shaqada ay qabteen iyo iyo iyo aqoonta ay ulahaayeen khibradda ay lahaayeen haddii rag sidaasa aagaga loo soo coli lahay ciidamada xoogga dalka oo jiidaha laga baxay rag sidaasii hogaaminaayeen waxaan aaminsanahay inaanay dhicin oo aan laba baxeen oo dagaal kale lagu guulaysan lahaa innaga waxay ahayd qaabka ay ku galeen saraakiishaas anigu waa la socday anoo ciidamo deegaanka hogaaminaya hase ahaatee oo hadda military ahaan ku shaqaymayna ciidamo deegaankaan hogaaminaya hase ahaatee waxay ahayd tatig oo oo ay ciyaaraan dawladaha waaweyn oo maaragtay ciidamada dalaayadaha ku boodan annagu waxaan ahayn ciidamada dalaayadaha ku boodo kale dhuljeexaan ahayn cirka kuwaanaan imaan laakiin dhulkaan kodhin inaan cadowga taliskiisi qabanno oo xarunta aan qabanno dan hareeraha nala ka fadhiyey laga soo galo annaguna aan jidfur u noqonno oo aan gudaha laftirkeeda iskama fadhinayna aan la shaqayno oo aan maaragtay aag walba oo oo oo xoog culays la soo saaro aan maaragtay gadaal kasoo caburnay ahayd ma suuro gelin aagagii kale ayaa rag sidaasa loo xulin horta anigu waxaan leeyahay mid waxaan leeyahay hadda haddii loo soo laabtay oo hadda ciidamada deegaanka hor kacayaan mar waliba wax kala guusha ciidanka xoogga dalku muhiimadii uu leeyahay u shala lahaa oo isaga ayaa maaragtay muhiimadda iskale ciidamada deegaankuna waxay ahaayeen kuwa muhiimad gaar oo iyaguna deegaanka ku saabsan leh mana dhici jirin in laga baxo meel ay soo galeen waxaan leeyahay jiidaha kale ragga saraakiisha loo dirayo ceel xaashi nin baa ka cararay oo soo galay ninka la yidhaahdo budbud waa laga cararay meesha la yidhaahdo waa laga tegey ceel dheer cawsweyne waa laga tegey aadayabaal cawsweyne wixii ka dhacay waaba la ogaa aadayabaal iyo maaragtay ayaaba khatar galay aan dhihi karaa mudxa waa laga baxay meesha la yidhaha galqoryaale waa laga baxay annagii sidii ciidamada dalaayadaha ku gooda ay taliska u qaban jireen markii aan u qabanay hareerihii lagasoo soco waayey annaga amar ruux ilaa heer madaxweyneha ayaa kusoo baxnay aniga iyo saraakiisha ciidamada hogaaminaysayba waxaa la dhihi karaa marka qaabkaas inaanay mar damba dhicin ciidanka deegaanku mar walba waa muhiimad inuu horkacana xaqu u leeyahay mana la bixi doono hilibkaa sida aan aaminsanahay
waa mahadsan tahay cornel nuur guutale xildhibaanad faiza marka la fiiriyo isticmaalka in ciidamada deegaanka laga hormariyo ciidankii militariga soomaaliya dhinaca waxbay qabanayaan marka aad tiri marka laga reebo ma jiraan waxyaabo kale oo kuu muuqdo oo caqabad ah oo ka iman kara shabaab wadanka caqabad uga daran oo imaanaysa ayaga inay jirto moogi laakiin haddii shabaab caqabad ka daran ay jirto qofka dhehaysa ayadaa laga rabaa inay sheegto cornel guutaale ma kuu muuqataa caqabad kale inay imaan karto mar haddii ciidankii dowladda la yidhi ha ka hormaraan ciidamada deegaanka maya maya maya wax caqabad oo imaan kara male ciidamada deegaanka ha hormaraano deegaanka iyagaa u dhashay hana la tayeeyo oo ha la tayeeyaan leeyahay tayadooda waxba ka dhiman kalsooni buuxdaana lagu qabi karaa waana ciidamo deegaan run ahaantii anigu aad baan u taageeraya caqabada dalka ka jirtaana waa shabaab ma jirto anigu hadda degmada aan ka ahay oo kale guddoomiyaha oo oo ku magacaabanahay weli aan maalintii dhaweydna aan tegey haddana aan banaanka ka joogo weli waxaan leeyahay iyo degmooyinka ku xeeranba wax caqabada oo iga muuqanaya ma lehe dawladdu waxaan leeyahay ha tayayso ciidamada deegaanka ma arag xildhibaanadu hadda waxay ku sugan tahay jiida welxo anigana waa kula suganahay oo dhanka kale aan iskaga suganahay hadda islama joogno laakiin isku jiidaan nahay ma aanan arag wax ka kayr soo socda haddii ay tahay waxaa weeye kayr laakiin anigu hadda xagga lacagta waxaa iiga awood aadata xagga tayeynta ayaan aan doorka saaraya xagga tayeynta ayaan dawladda kala hadlaya aagaga dagaalka ee milatarigana ha la tayeeyo soomaaliya saraakiil dagaal oo caarahoo la yaqaanay leedahay ama janano ha aadaan ama hay-ado kale ha ku biiraano soomaaliya saraakiisheeda dagaalka oo la yaqaan aagagaa loosoo diro yaa lagu baabi'inin ciidamada yaan maaragtay waxba dhibaataa loo geysan wiille loo garaado wataa waa fiican yahay ma geesiu noqon doonaa ma wuxuu noqon doonaa nin kale lama rabo rag la hubiyaa la rabaa sidii labadii sargaalo oo aan ceelbur wada galno kalaa in la keeno meesha guddoomiye cismaan barre adiga aragti ahaan maadaama siyaasiyiinta deegaanka aad ka mid tahay wax badanna aad ka warqabtid xaaladaha qabaa'ilka ay ku noolaayeen xilligii shabaabka iyo wixii ka horreeyba waxaan si gaara mar labaad u mahadcelinaa xildhibaanada sharaf kale oo iyadoo gabadha runta hore ku sugan oo ay maxay aheen rag kaleo xildhibaanahoo ay xamar iska joogaan runtii furmahaas aysan tagaynin xildhibaan faa'iisa mar labaadaan uu mahadcelinaa marka xigtaa horta nimanka argagixisada ah argagixisa in qofka ugu dambeeya la dila ma argagixisa ma tanaasusho inay diin haysan waxaa hadda kugu daliil ah dadka issoo dhiibaayo maxaa yeelay diin laskama soo dhiibo waa la galaa laakiin dadka ayaga inta kasoo baxa imaanaya dawladdu kasoo biiraya waxaa dareemi kartaa dadkaas in khalad lagu wado inay fahmeen tan kale argagixisadu waxay ka faa'iidaysatay dagaaladii sokeeya dalkii soomaaliya jamhuuriyaddii soomaaliya la odhan jiray markuu burburay dadkii colaadihii sokeeye iyo burburkii iyo muxuu ahaay kala qaybsanaantii qabaa'ilada ay ka faa'iidaysteen ayagoo markaas u muujinaya dadkaasi inay ugargaarayaan ay diinta islaamka ku maamulayaan laakiin hadda waa la fahmay dadkii waxa ay fahmeen waxa inaysan diin ahayn waxay fahmeen in horumar uusan jirin deegaanadii argagaxisada ay muddada badan joogtay waxaad ogtahay inaysan ka jirin waxbarasho diineed iyo waxbarasho maadi inaysan ka jirin horumar kale wax kasta oo qof bulsho ah ama yacni bulsho meel degan ay u baahan tahay inay maasa ka jirin in dadka diintooda la bedelay saas darteed marka dhibka waxaa garan kara dadka deegaanka ah ayaa mar kasta garan kara maxay aheedi waxa ay nimankaas ku sameynayeen marka waxaa aada muhiim u ah runtii in aada loo abaabulo dadka deegaanka dadkaas deegaankana runtii inta ay dagaal galayeen oo ay dadka macaawislooyda la yirahdo ay dagaal galayeen in laga taakuleeyo xaggaasi muxuu ahay rasaasta iyo waxyaabaha kale laga markii laga tago qof maalinna yacni hal dollar siirayo ma jirin muwaad waa dadka la dhihi karo muwaadiniinta waay mar waxaa laga yaabaa adi in laga adkaado marna aad adkaato ma aha ceeb ma aha aniga hadda deegaanada laga soo baxay wax ceeb uma arko ciidanka in lagu ceebeeyana ma aha dadka baraha bulshada ka qaylinayo war xumo tashiilkan waxaan leeyahay walaal adiga qorigaada soo qaaday furunta imaw istaraatiijiye kastana oo nimankaas meesha looga saari karana uu hogaaminayo madaxweynaha iyo saraakiisha iyo dhammaan madaxweyne goboleedyadaas iyo hirshabeelle iyo galmudug iyo yacni rag kaloo la halmaalo aad ay runta imaansan yihiin marka waxaa la rabaa in aan iskaashano dadka in la yidhaahdo caws weynaa laga soo baxay hebelaa ku dhintay hebelaa lagu waayo waxaas waa khalad maxaa yeelay dagaal haddii la aado ama waa laga adkaana ama waa ku adkaanaya laakiin aakhir waxaan aaminsannahay in qof yacni diinta ilaahay ka been sheegay dadka yacni ad arkayso qof masaajidku dukanaya ku tooganaya albaabkiisa ama mixraabka dad dhacaaya waxaad ogtihiin wixii ka dhacaya gobolka hiiraan dad yacni maato ahaa lagu baabi'iyey sideed baabuur ceelashiyaa laga dumiy wakti abaar ah maxay ahayd xoolaha laga yani laga gowracay marka dadka noocaas ah inay diin haysano ciddadu waa og tahay marka aniga waxaan leeyahay dowladda soomaaliya dadka macaawisleyda ah haddii wax u qoombeeyeen aaday u mahadsan yihiin awalba iskooday u dirirayeen ana marka waxaan leeyahay caqabada soomaaliya maanta ka jirta ee hortaagan dowladnimada soomaaliya waa shabaab caqabad kale oo maanta ummadda soomaaliyeed haysataa uma jirto marka waxaan ay soo jeedinayaa cid kasta oo weliba dadkan koonfurta degan ah ama magacyada hadda annaga aan ku hayrtanahay ay u badan yihiin waxaan soo jeedinayaa inay qof walba qorigooda qaataan waayo waa gumaysi diineed waayo ciddii maanta shabaab yacni arrinkeeda siyaasadayso waa cid aqbashay in nala gumaysto oo dadkeena la gumaysto waxaad og tahay xuseenow shabaab anagu diris meel aan ka nahay ma jirto ehelnimo nagama dhexayso qabiilnimo nagama dhexeeyo dawlad nagama dhexeyso dadka waxaa lagu xukumaa dawladnimo waxaa lagu xukumaa boqortooyo waxaa lagu xukumaa maxay ahayd qabiilnimo dadka ay isku xukumaan laakiin dhib intaaba aan ahayn inay dalkaada iyo dadkaada yacni ku amar taaglayso de wax la qaadan kara maaha waxaanan anu leeyahay waa mahadsan tahay guddoomiye bare xildhibaan faaisda sida aad ka warqabto ciidankii dowladda waxay kasoo baxeen ceel dheer masagawa budbud ceel buur galcad iyo wabxo iyo deegaano kaloo hoos yimaada deegaanka mar in ciidanka ay tagaan haddana markii dadkii shacabka ahaa ay soo dhaweeyaan haddana laga soo laabto kalsooni darre intee la-eg ay ku abuuri kartaa dadkii deegaanka deganaa
horta deegaanka dadkii deganaa hadday soo dhaweeyeen oo degaan meesha jooga ciidamada meesha kama bixi lahaan degaan meesha dad shacaba ma joogin waxaana keenay taas fuudeeyey in la yiri marka hore dadkii deegaanada waa laga maarmay oo askar keligeed oo meesha joogta dadka deegaanka haddii uu dagaalka qayb ka yahay waxaa suurtagelinayaan dadka deegaanka oo waxaa jiro dad waalidiintooda ay meesha joogaan oo dhowr iyo toban sano meesha tegi karin waxaa jiro niman islaamahoodii inta kasoo tageen xataa nimanka qaar guursadeen dadka noocaasa oo dhibaatooyinka noocaasa dareemayo haddii dadka lagu daro wax yar haddii meeshaas ay joogaan dadku way soo laabanaya laakiin dadkii haddii ciidamo soomaaliya laakiin aysan hebel qofay dhihi karaan ku jirin daday yaqaanaan aana horkacaynin aysa aqooni loo geeyo ahaana dad labaatan sano maskaxiyana loo gumaysanayo yihiin dadkan awood ahaanna loo haysto oo marka magaalooyinka laga bixinaayana roog looga bixiyo dadka roogga uga bixiyana ay dhinacyada meelaha magaalada ay ku haystaan ay qoryo la hortaagan yihiin ma suurtoobayso dadka inay horta meesha si sahal ugu soo laabtaan tan kale ma ahan dagaalka in laga dhigo horta in magaalooyin loo socdo waxyaabaha dagaalka fashilinayo oo laguga adkaalaaya nimankan waxaa waaye ciidamadu waxay aadayeen magaalooyin magaalada marka la qabto nimankaa magaalo ewelba kuma jiraan waa jabhad duurka iska joogaan waa adkaysanayaan bil iyo laba bil markii la isdhigsan waa imaahayaan qofka waxaa la rabaa marka magaalada laga qabtaa waa in ama ayadoo nool lasoo qabtay ama qofka inuu dhintay oo ama isoo dhiibay ama la ogyaho cararo mehiblaayo aaday inta ka tegay laakiin qof inta gurigan kasoo usoo gasho kaa baxay oo guri gadaashiisa taagan horta meelu aado ma jirin marka hore oo meeshay joogeen ciidamada dowladdana dad deegaanka yaqaano uma baneene waa iska ciidan dowladeed oo meesha dhalinyaraayoo tiro badan ahaayeen waxaa suurtagelisa marka marka ciidankii meel dhibaato ka dhacday inay kala cararaan waxaa suurtageliyaya aqoon la-aanta meesha ay aqoonin laakiin dadka meesha horjoogayaasha ciidanka ka ah bay yihiin dadka deegaanka oo dadka deegaanka ahaa ay la socdaan waxaa suurtagal ahaa laheyd inay iscistaan oo dadka deegaanka celiyaan marka mar kasta waxa keenaya dhibka waxa waaye in horta marka hore magaalooyinka keliya la aadayo iyadoo duurka iyo dhalinyarka joogaan ta labaad waxaa waaye meeshii la yidhi dad deegaan looma baahan magaalada ciidankiisaa deganaa ciidankii haddii kii kuxiga baxo kan wuxuu isleey gadaala lagaaga imaana asna gadaalo baxa kii kale xagga jooga waa baxa wixii oo dhan waa laga wada baxa marka dad horta niyad joogin oo meesha hore maba joogin laakiin xildhibaan faiza adinka deegaankii iyo dadkiiba matalayay in ciidan deegaanka aan aqoonin meesha la geeyo oo dadkii deegaanka ay ka maqan yihiin maxaa markii horeba ugu hadli weyseenoo in dhibaata ay ka imaan karto arrintaa annaga markii hore waagi hore ayadoo dagaalka la wado oo dadka deegaanka ay dagaalada wadaan dowladda ayadaa horta wadanka dowlad u ah ayadaan amaawiirta dagaalka iska leh waxaa loo bedel dagaalka in la yiri dadkii baanihi waxaas hore iska dhaafo ciidankii dowladda keligiisa asagaa wixii horeynayo okay waa lagu taageero waa la rabay markii baanihi ay qabtaanna dadku waa tegayeen oo dadka deegaanka siyaasi ahaado ama qofka kaloo jaanis u heli kartaa ahaad way tegayeen laakiin dhiirashadii ay dadka soo dhiirarayeen oo meelaha magaalooyinka ka imaan lahaayeen waxoogaa waxaa dib hadda meelaha qaar waxaa jira lix bilood toddoba bilood lahaayey haddana dadkii deegaanka si dhaksaa weli uguma soo laabanin waxa yeelaayo waxaa ku yaraa dadkii oo oo marka hore tegay waxay ahayd dad ciidan dowladeed oo isku dardarsanay ahaayeen laakiin dadkii ilmahoodii iyo dadkoodii ehelka ahaa iyo uma badneen marka waxaa la rabaa adi hadda waxaa jirta su-aal tan ka horreysa oo aheeday in ciidamada macawisleyda ciidamada dowladda laga hormariyo horta laga hormariya dadkeeda waxay rabtaa jilci hadalka af soomaalidu margi waayo ciidamada dowladda waxa looga hormariyey ayagay dad u tahoo sahanay u yihiin mahane ciidanka dowladda macno male maaha ciidan wadankana haddaa maqlaysid wadan haddii aad sheeg maqashid waa ciidanka iyo calanka iyo carada dowladdaa ciidan lahayn maba shaqey karto marka ciidanka looma baahna lama dhihin ciidanka oga waa loo baahan yahay dowladnimada soomaaliya waxay ku taagneed ciidan waaye ciidanka muhiim waaye kuwa macawisleyda haddii jaanis soo hel qofkii raban ciidano noqaa qofkii aan rabine marka dagaalku dhamaado hadduu doon meeshu soo asaga u arko noloshiisa laakiin macnaha yasigin in la yiri ciidan dowladeed looma baaha ciidanka dowladda waa loo baahan laakiin dadka degaanka waxay caawinayaan ay u yihiin miinabaarayaal ay sahanka u yihiin ay dhulka u kala yaqaanaan ay caawinayaan ciidanka dowladda marka horta saasa loo turjumo dagaalka shabaabka lagula jiro waxaa ka badan kan dadka soomaaliyeed afka iyo aragtiyaha iyo idaacadaha loo marsiyahayo beenta ciidamada meelaha kasoo baxayo boqol kiiba sagaashan waxay ku baxeen waa barbugaan oo aayadda looga baxay marka waxaa la rabaa waxa sida loo dhahayo horta markasta saameyn ku leeyihin ciidanka dowladda waa loo baahan yahay lagama maarmo wadan aan ciidan lahayna dowlad maaha laakiin dadka degaanku ayagay caawiyayaal u yihiin intaas in loo fasiro waa
waa waa mahadsan tahay xildhibaane guddoomiye barre ma ku muuqdaa hadalka xildhibaanada oo ah in ciidanka deegaanka la-aantood haddii meel laga howlgalo in mar walba uu fashil ama dib u dhac kala imaanayo ma ku muuqdaa
horta waa sax oo wax badan ayaa arrintaa ka jira maxaa yeelay nimanka khawaarijta ah dadka muddo badan ayay maskaxda ka haysteen dadka hadda ciidamada dhibka u geystay waxaa kamid dad oo deegaanka oo iyaga ay duursadeen waayo argajaxsada maadaama ay dadka iyaga aada uka dalka ayagu aysan lahayn waa inay helaan dad deegaankaas u dhashay ay ku gabadaan oo juqda ay ku jiraan ay maxay ahayd ugu faa'iidaystaan oo waxaad dareemaysaa de coos weyn markuu dhib ka dhacay odayaal deegaanka oo meesha ka hadla oo mayidku dulhadla ayaan arkayna marka haddii ciidan markaasi deegaan ah oo yacni la wato oo meesha qabtaan ma tagayaan markee ehelkoodii aan meesha joogo dhulkoodii way ku dhasheen dadkoodii muxuu ahaay muddo badan ay kala maqnaayeen o argixisada kala yacni irdhaysa ayaa meesha jooga marka waxaa marka fogaanaysa ciidanka hadda in meesha ay qabtaan in ciidan deegaan oo hudaysan ay meesha ay joogaan haddii marka si ay xildhibaan faa-iise sheegtay ay magaalooyinka waaweyn loo gudba nimankan waa nima jabhadda istraatiijiya dheer ay leeyihin inay aagaasi ku meeraystaan ay rabaan marka waxaa muhiim in si hadda dowladda tillaabta ay qaaday in tillaab tillaab loo qaado oo garba siman loo galo si aan geed hoostiis iyo goof iyo god aanan loogu tegin qofna uusan ugu gabanin mar kastana waxaa muhiim ah in aada loo abaabulo oo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan qeybaha bulshada ay yacni ay aada muxuu ugu abaabulaan ay dowladda ay hormuud ka tahay dadkaas shacabka ah marka nin yacni dhul nabada laga soo qoray askari ah ama xamar laga qoray ama meel kale ka yimid oo deegaankiiba aan in muddo a tegin yacni ma garan karaba dadkiiba in nimankan dhibaatada ay sabeen waxaa kamid ah carruurtii yaroo iskuullada loogu tala galay iyo waxbarashada inay askareeyeen oo ay leeyihiin walaalka halkaas ka yimid ama xildhibaankaada ama guddoomiyahaada ama odaygaada waa gaal dadkia laga dhaadhiciyey marka inay dadkan ku imaanayo ku imaanayo ay gaalo yihiin oo ciidamo kusoo duulay waad arkaysa odayaasha ka hadlaayay maxay aheeday idaacadaha oo dhahay oo deegaankaas hadda ay dagaal ka socda u badan waxay ku hadlaayeen waa dhegeysanaysa qofku qofka isaga u dhow ayaa warka maqlaa waxu sheegi kara marka ciidanka anigoo bogaadinaya oo dhahaya furmaha ay kasoo baxeen aniga waxaan u arkaa istraatiijiyad dagaal haddii ciidanka meel kasoo baxa inuu cirka soo duma ma aha marka dadka yacni ciidamada ku jidinaya barabagaanka ama teleefoonada u diraya ama reer hebelaynaya waxaan leeyahay qaranka soomaaliya yaana la xagaldaacin argagixisada dadka yaan loolu qaban marka aniga waxaa aada muhiim u ah waxaa kaloo rabaa in ka jawaabo midda ah maxaa dadkii meeshii ay deganaayeen hadday ciidamada kasoo baxaan ciidamada xeelad walbaa looga soo bixi karaa marka dadkii laftoodii waxaan ugu baaqaynaa inay isdejiyaan oo aan berigii hore a mogtahay ciidamada intay qabtaan ama ciidamadan yacni amison intay magaalo qabtaan ay habeenka soo guuri jireen hadda maadaama xeelad dagaal aagi looga guurguuraayo dadka deegaanada waa inay adkaystaan waa inay qoryahooda qaataan waa inay isdifaacaan tan kale waxaad arkaysaa argagixisada dhibkeeda in markii deegaankan la qaban rabo dadka ay ka qaxinayaan oo ilin ka guur haddii kale ma guryaha waa idin gudayna
waa waa mahadsan tahay guddoomiye barre cornel nuur guutaale ciidanka meesha ay qabtaan haddii ay kasoo baxaan maxaa dhibaato ah ama maxay kalsooni darro intee leegay ku abuuri kartaa dadkii ciidanka meeshay qabteen ku noolaa
adeer wax iska cad wey horta taasi waxa hadda lagu daaha maahan dadka shacabka meesha ayagoo ku nool maba loogu tegayo horta nimankan afduubayaasha way iska afduubanayaan waxaan rabaa marka hore inaan horta xildhibaan faa-iso waa xildhibaanadii aniga imetelaysay qolaha shacabka igu metelaysay haddana wax ka bedelana ii tahay waa xildhibaanadaydii oo faa-iisay oo igula sugan jiidda dagaalka iyada iyo xildhibaanada kale ee jiidda dagaalka igula sugan horta waxaan u jeedinaya mahadcelin ballaaran intaa ka bacdi xaqiiqda waxaa ka hadashay xildhibaan faa-isu sababtoo ah magaalaa la qabtay ciidamada xoogga dalku magaalada waa qaban karaan hadda cid laga qabanayaa iyadoo si jirin oo maaragtay dagaalada haddii yaryar hadday dhacaan ama dagaal xoogba hala ahaado duu doono meelo magaalada ka sokaysa hadday dhacaan magaalada cidda loogu tegi maayo ciidamada deegaanka ayaa ka saari kara ceesha miyiga iyo meelaha ay igula meeraysada ay ku wadaan kooxdan la yidhaahdo diinweerada anigu diinweeraan u aqaanaaye kooxdaasina ee iyagu inay dagaalamaan oo faceka face u dagaalamaan uma badna inay meermeeraystaan iyo qarax yaro meel dhigaan iyo waxaas wey shaqadoodi haddaba anigu hadalkaygu waxaan kusoo koobaya ha la tayeeyo ciidamada deegaanka ha la tayeeyo ciidamada xoogga dalkana maaragtay horeyaan uga hadlay saraakiisha dagaalka loo dirayo saraakiil dagaalo soomaaliya waa buuxdaa ha la xaqiijiyo anigu kuwa hadda ku jira ma dhaliilaayo oo horta ma dhaliilaaysa laakiinse hadda dagaalka ku jirta laakiin dee waa waxaan si guuda u leeyahay ha la tayeeyo oo oo oo maaragtay ha la hubiyo ayaa u leeyahay waxaan leeyahay marka shacabkana hadda raalli aad naga aadaano haddii aan shala ka tagnay haddana maanta waa dul joognaa beenna ugama dhaqaaqin midda kale ceelmuuraa laga baxaya tiri ceelmuur daaya lagama bixin runta marka loo hadlo ceelmuur lagama bixin ceelmuur waxaa qabtay ciidan iyo saraakiil quality iyo geesinimo le amar dawlo ayaana maaragtay dib ugu soo gurannay haddana weli gudaha degmada ceelmuuray ku jiraan ciidamadii kasoo baxay ama dhanka wibxaa uga jiraano ama dhanka uga jiraano baruujeed iyo galqoryaale iyo ceel la helay gudaha degmaday ku jiraan xildhibaanadan markeeda siinayaa xildhibaane waxaa socdo abaabul iyo dhaqdhaqaaq aada u xoogan oo marka la fiiriyo ka baaxad weyn kuwii hore aan arki jirnay sidoo kale madaxweynihii ayaa waxa uu tegay furumaha dagaalka marka la fiiriyo sida hadda abaabulka uu u socdo maxaa laga filan karaa howlgallada gobolada dhexe deegaanada weli maaragtay gacanta al-shabaab ay ku jiraan
horta madaxweynaha jamhuuriyadda waa mahadsan yahay dagaalkaana asaga waa ka go-an taha horta maalinta uu madaxweynehanimada loo doortay oonu ballan qaaday waana ku baaqay ilaa haddana waa asaga furumaha dagaalka u joogo mar dhowsa mareeg uu tago iyo maruu al-shabaab tago iyo maruu maxaad yimaado intaasna wuxuu u ogol leeyahay wuxuu aaminsan yahay caqabada soomaaliya inay al-shabaab tahay waxaana aaminsanahay aniga in laga guuleysanayo oo ilaahay idankiisa laga adkaanayo laakiin waxaa jiro caqabada iska jiro shaqo kastana caqabaday leedahay waxayaabaha layaab kale oo kamid a waxaa kamid a caqabadaha jiro sanadkii hore dagaalku markuu bilowday waa joogaane haddana waa joogaa hadda maalin hore waxaa maqlayay dad ciidamo ama boolis ha ahaadaan oo nabadsugid ha ahaadaan hadda milatariga waxaa umaleyaa taliyaha xooga oo cusub waa nin aada akhyaar u ah odaya waana ku mahadsan yahay sida wanaagsan horta uu hadda wax u wado waxaa jirtay in ciidamada ayagoo dagaalada jiro oo dagaaladii ay soo aadeen hadda maalin hore waxaa maqlayay xarar dheere miyaa wisil agteeda kuwa joogo kuwaan kuwa inta joogo waxaa laleeyahay karikoobaa jiro ilaa ilaa kaalaya haddii kale mishaar ma helaysi mishaar waxyaabaha caqabada ah oo jiro waxay kamid ah askari ama boliis ahaada ama wuxuu doona ama nansubid ahaada wuxuu doona ahaade cadowgii wadankan dhibaatada ku ahaa dagaalka jiro furunta jiro in la leeyahay tricoob a jiro haddii marka ilmo yaryar uu leeyahay guri kiraaw degan yahay loogu gooteeyo mushaarkii aan la helaynin haddaada imaan waxaa maalinta waxaa arkaya inay toban baxayaan sideed shan baxaa xagga ka imaa xagga dhibaato ayadoo ku ah marka waxaan madaxweynaha meeshaan uga faa'iideysana oo rabaa inaan fariin uga diro horta dagaalka shabaabka inta laga adkaahayo taliyayaasha ciidamada nuucay doonaan ha ahaadaane inuu amar ku siiyo shabaab markii laga adkaado a inta dhimata iyo inta noola tirikooba tirikoobkan ay dagaalka ku fashilihayaan inay joojiyaan horta ayaga dhaftirkooda oy leeyihiin ciidamada aagga ku jiray waa hewer waa la tirikooba daaimaaweys mushaarka lagaa joojiyaa haddii kale oy ay ogaadaan inuu madaxweynuhu og yahay inay dagaalka caqabad ku yihiin ooy dagaalka ragaadinayaan dagaalo wadankan ku jiraa dagaalkaas waxaan ahayn cidda ka shaqeyhayso dhan dagaalkay ka shaqeehe ma noolaa karno dad maxaabiisaana ama madax a ahaano ama shacab a ahaano ilmaheena ha ahaadaano iskoolada iyagoo aado bielka baabuurta ku qarxayaan aa la qarxiyaa islaamaha suuqa joogo waa la qarxiyaa cid soomaaliya maanta dhihi karto aniga xora ahay oo qarax inaan ka badbaadayo aan waxaan u haystaa saxiix ma jirto ama canshuur ha laga qaado ama ha loo iliguduudiyo mid kasta haddana wuxuu ku qasban yahay dul toogasha qarax ah oo laleeyahay adi laguma dan lahayn oo ku dhibaa lagu qashaya marka waxaa loo baahaya dagaalka intuu ka dhamaahayo cid kasta oo loo arka dagaalkan wixii caqabad ku ah inay wado in loo arka in ayada naftirkeeda dadka lala dagaalayo ay lamid tahay wa waa mahadsan tahay guddoomiye barre adiga haye midda hadda xildhibaanad ka hasho ciidamada ah nidaam horta ciidan waa loo baahan yahay in askariga meeshuu jiro oo dagaalka ku jira horta in la ogaadaa ayaa waa fiican tahay in marka askarta taliyaal ay leedahay taliyaashooda ayaa dagaalka kala bedelo horta taas aniga waxaan leeyahay nidaamka dawliga in loo mar waayo laakiin wixii khalkhal amniga ama la dagaalanka khawaarijku keeni kara ah laga hortaga madaxweynuhu runtii tegitaankiisa uu tegay galmudug dhuusamareeb wax badan bay ka taraysaa maxaa yeele waa ninkii yani dalka ugu sarreeyey yani cid asaga ka dambayso kale ma laha marka taas waxaa ka taraysaa dadka inay dhiiri geliso beelihii hataa wax kala tabanaayo asaga ugu dambeeyo sidoo kale hirshabeelle gobolka hiiraan oo yimid degmada maxaas dadkaas waxay mudihiin runtii aad iyo aad waxay mudihiin wax gaar ah maxaa yeelay waa dadkii ay cidna caawinaynin shabaab in lala darir karo oo shabaab laga adkaan karo waa dadkii yani xaqiijiye wa marka madaxweynuhu dadkaas inuu si gaar ah wax gaar ah oo runtii u taro ama yani gabalgeesyaad gaar inasi aada umudihiin dadkaas sidoo kale waxaan rabaa si ay khawaarijta looga adkaado talo kalaan rabaa in madaxweynaha iyo dhammaan talayaasha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed aan siiyo waa in aadad badan la furaa oo si aysan isugu soo gurmayn khawaarijta hadda aagga yani wallan weyn ama galbeedka hirshabeelle ama hiiraan bes xildhibaan daahir jeesaw ayaa hadda wuxuu ka bilaabay aagga wallan weyn dagaal habeen hore waxaa lagu gubiyey ilaa tirintiiba halkaas ayaa dagaal fara badan uu ku qabsaday ilaa muddo bila uu dagaal ka wadaa runtii runtii in la caawiyay dowladda aagaasi maadaama dhulkaas uu istaraatiiji uu yahay shabaabkana ay xoogooda joogaan maalin xata laga ridin in xildhibaankaas hadda dagaalkaas horka la caawiya waa soo jeedinaya aagaas in dagaal laga qabana runtii aadan yani madaxweynaha wuu soo jeedinayaa si ay nimankaas u helin taakulayn iyo isku gurmasho aysan u helin waxaan anigu waxaan anigu aaminsanahay waxaan anigu aaminsanahay dhulkan hadda deegaanka ama area ceelbuur ama galmudug iyo muxuu ahaa hirshabeelle ay ay yani dirka ka yihiin hadii laga soo saara shabaab inuu culayskooda yaraanana aad aan aaminsanahay iyo dhulkan galbeed hirshabeelle hadda uu ka dagaalamaayo xildhibaan jaasaw walnaweyn ilaa hirshabeelle galbeedkeeda marka kelimadaada gabagabada ah waktiga aada u yaryahay bal noo soo koob waxaan leeyahay anigu hadalkaygu ka kooban yahay si rasmiya dowladdu dagaalka waxaa muhiimad gaara u leh ciidamada deegaanka deegaanka hadda annagu aan joognana sida ay sheegtay xildhibaana faa-isu xumaanti caqabad oo xagga sida aad ogtahay dadkii deegaanka mimana haysa u afduuban yihiin caqabad baa naga haysata ciidamada dib looga yeerayo naga ciidamada ka tirsanoo soo wadanay oo waxaa jira oo oo dibadda ka soo galay iyo shaqaalo kaloo dawladeed intaba sababtoo ah deegaankii ciidankiisii iyo dadkiisii nimanay u xeraysan yihiin oo weli ma aanan gudagelin hadnala ka daayo caqabadaas waa leeyahay intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaa toddobaadkan igala qayb galay xildhibaanad faa'iise maxamed jayte guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed iyo guddoomiyaha degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale inta barnaamijkan mid la mid ah aan dib kaga kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad uu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo nagu yimid magaalada beledweyne weli waxaad dhagaysanaysaan idaacadda v o a gabagabadii ayaa lasoo gaaray balse marka hore aan maaragtay fiiriyay dhinaca isboortiga waxaa weli halkiisii kasii socda maadeyska iyo ku-digashada warbaahinta iyo falanqeeyaasha kubadda cagta ay ku hayaan kabtankii hore ee kooxda manchester united harry maguire kaas oo hoos u dhac uu ku yimi qaab ciyaareedkiisii zowi maguire oo ah hooyada dhashay xidigan oo afka furatay ayaa sheegtay in saxaafadda iyo falanqeeyaasha ciyaaraha ay wiilkeeda ku xadgudbeen una bartilmaameedsadeen si xad dhaaf ah marka loo eego qaabka ay ula dhaqmayaan oo ay ku tilmaantay wax ka baxsan xayndaabka isboortiga zowi oo wiilkeeda difaacaysa ayaana sheegtay inay fahamsan tahay in kubadda cagta ay leedahay maalmo wanaagsan iyo maalmo adag iyo sidoo kale hoos u dhac iyo horumar guul iyo guuldarro laakiin sida harri loola dhaqmay ay tahay wax ka baxsan xadka ciyaaraha laguna tumanayo wiilkeeda oo ay sheegtay inuusan sidaasi u qalmin faallooyinka iyo cadaadiska saxaafadeed ee uu dhibanaha u yahay xidigan ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii toddobaadkii hore uu gool si qalada isaga dhaliyey kulan ciyaareedkii saaxiibtinimo ee kooxda qaranka ingiriiska ay la yeesheen scotland maguire ayaa laga xayuubiyey kabtannimada kadib markii loo eegay qaab ciyaareedkiisa xidigan ayaana walaaca uu kusii batay marka loo eego sida looga hadlayo haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
xubna hadalkaaga qubataa badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xubna hadalkaaga qubataa badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xaalkayga adoo waraysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaataa ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xaalkayga adoo waraysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalin carabku kama xiisamaalin xarfaha magacaaga dhowrsan waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalin carabku kama xiisamaalin xarfaha magacaaga dhowrsan xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay
tayaad ku xisaabsan tahay ayuu yidhi suldaan seeraar guhaad heestaas ayaa u dambeysay idaacaddeenna fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo